بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى شن بيع العينة بيوع ذا لمن هي متك الشناد وحاواية خمسة وحاواية إيه بيع العينة وي ciinadii beeceedii waaye wa suuratuhu suuruu leeyahaye suuraddiisa waxaa waaye an yabiica shaksun qof inuu iibiyo silcatan badeeco liaakhara qof kale ka iibiyo waaye bithamanin lacag kaga iibiyo hamankaasoo macluumin la yaqaano la og yahay ilaa ajalin ilaa muddo laga gaaraayo deen kaga iibiyo waay macnaha waxaba badeecow asaguu leeyahay nin kale u keena markaasa lacag ay ku heshiinayaan lacagtani waa laisla ogyahay intaas intaas iga sii ayaan kaa siinaya lagu heshiinayaa oo laisku waafaqayaa laakiin lacagta hadda ma bixinaye bil kadib u bixina u dhahaa tusaale ahaan ilaa ajarin waay ilaa muddo laga gaaro bil kadib laba bilood kadib sanad kadib ayaa bixinaa wax hadda asaga lacag qaadanayaba ma laha wixii waa iibiyey nina ka iibiyey lacag lasla og yahay ku iibiyey kadibna waa soo ka tagay ilaa waxuu dhahay muddo bil kadib ayaa kugu imaana lacagtaas hadda kaama lacag ba kaama rabo hadda laakiin lacagtaas intaas isku raacnay soo maha intaas aa iga iibisay lacagtaasi waxaa uga imaanayaa ay siinaysaa bil kadib laba bilood kadib sanad kadib mir meelaa lagu heshiinaya ilaa muddadaasi haye waa isaga tagaa marka uma kadib yashtariya waa inuu soo iibsado waay haddana uma kadib yashtariya inuu soo iibsado haa salacadii iyo badacadii minhu aakharkii albaa'icu waay baacigii hee mushtarki xaggiisa hadda kasoo iibsado waay lacagtii isaga waxii isaga ninkii u geeyey oo kasoo iibiyey ayaan dhahdaasa lacagteedana muddo lagu heshiiyey wixii usoo noqona hadda isagii markii hore asagaas ka iibiyey lacag lama siinin mudduu loo qabtay muddadii lama gaarin asagoo soo laabtaye wixii asaga ninkan hadda ka iibiyey ayaa rabaa in iibsado mushtarkiisii noqdo baayiciga asaga marki hore baayic ahaa soo maa hadda muxuu noqonaa mushtar asaga waxay soo iibsanaa wixii asaga hadda iibiyey meelahaasa soo marmar oo soo labna niya wixi haddaa aan kaa iibinaya iga iibiyu leeyahay wixi haddaa aan ka iibinaya hee iga iibiy waa leeyahay igagad kaas uma uma yashtariya inuu soo iibsado waaye haa badaacadii minhu aakharkii xaggiisii albaa'icu baa'ici kii marka hore kasoo iibiyey inadan soo iibsado waaye bihamanin lacag kusoo iibsado lacagtaasoo xaadirin ah kaash ah markaasoo siinaba oo gacan saar ah waaya aqala lacagtaasoo aqalla ka yar tii markii hore asaga lakaga iibiyey waa ka yar tahay saasaa ku iibsanaya mala fahmay suuraddeed wa fii nihaayati alajali muddadii aakharkeeda dhammaadkeeda markii la gaarana wa fii nihaayati alajali muddadii dhammaadkeeda markii la gaarana yadfacu wuxuu bixinayaa almushtari mushtarkii hore athamana lacagtii al awala hore ayuu bixinaa kii markii hore as waxaan laga iibiyey lacagta muddo loo qabtay ee muddadii markii dhammaata lacagtii waa iska bixinaa asaga tii hore lagaga iibiyey ee waa iska bixinaa waayahay taas ayaa suuraddeeda tahay wa fii nihaayati alajali muddadii dhammaadkeeda dhexdeedana yadfacu waa bixinayaa almushtarii mushtarkii athamana lacagtii alawala hore ayuu iska bixinayaa kii markii hore mushtar ahaa lacagta muddo ayaa waxaan ka qaatay soo maha muddadii markii la gaaro asaga lacagtii waa iska bixinayaa kii dambena markii hore waxaan dadka iibiyey wixii isaga iibiyey usoo laabtay haddana waxay lacag yar ku iibsaday wixiisi waa qaatayba asaga muxuu sugaa haddana lacagtii hore waa sugayaa lacag yaraa markii dambe inkaan kaga iibsaday tii horena waa u dhiman tahay tii horena he waa u dhiman tahayba markii waddaga waqtigu dhamaada muddadii la gaarana waa qaadanayaa waay labadii baa isku darsana marka badecdii noo soo noqotay lacagtiisii hore asiga lo- loogaga iibiyeyna waa usoo laabatay lacag yara ninkan ka siiya lacag yar ayaa ninkan ka siiya asiga faa'idaa ugu jirta soo maa laakiin kan kale maxaa ugu jiraa waxaa ugu jiraa asiga naftarkiisii maxaa dhacay hadda keen lacagtii lama dhihin tartiibtaadi hadhow si keen waay noocmaa faa'idaa ugu jirta asiga naftarkiisa haddana tiina waa laga iibiyey bacde badeecdan haddana mar labaad waa iibsaday lacaga kaashaa ku iibsaday tii horeba haga yaraatee tii horena ilaa muddo la qabtaye tartiibtaada hadhow sakeena la dhahay asiga naftarkiisu dheef uu qabaa sooma dhinaca marka la fiirso laakiin kan ka dheef badan labadaba dheef waa ugu jirtaa laakiin wax fiican ma aha beyc fiican ma aha waayahay sida ka an yabiica tusaale waay marka kii hore suuro ay ahayd kana tusaale waay sida ka an yabiica waa inuu iibiyo baayici ardan dhul dhuloo iibiyey muxuu ku iibiyey bikamsiina alfan konton kun ayuu ku iibiyey yadfacu bixinaayo haa kontonkaas kun bacda sanatin sanad kadib u dhiiba majeedaa sanad kadib uu bixinaayo uma kadib yashtari waa soo iibsanayaa haa badeecadii ee dhulkii albaa'icu baa'icigii ayaa soo iibsanayaa kii hore markii hore u gaday minhu mushtaki xaggiisa ka soo iibsanayaa biarbaciina alfan afartan kun ayaa ku soo iibsanayaa nagdan xaala ah markaas wayabaqaa waxaa ku baaq ahaanaya fii dimmatihi ninkan dimadiisii oo mushtarka ah alkhamsuuna alfan kontonkii kuna ku baaq ahaanaya yadfacu waa dhibayaa haa kontonkii kun almushtari mushtarkii calaa ra'si sana sanadkii markii dhammaado aakhirkiisi wasumiyad waxaa lagu magacaabay ciinatan ciino ciino ayaa lagu magacaabay maxaa loogu magacaabay lianna almushtariya midka mushtarka ah yaakudu waa qaadanayaa makaana silcati badeecdii boosteeda caynan ha qaadanaa cayn ay nagdan waay xaalo ayuu lacag u qaadanayaa xaadiran xaadir ah lacag xaadir ah markaasu qaadanaya waxurima waa la xarimay hada kan albeycu beycan ah maxaa dhacay liannahu beycan xiilatun waay xiilad waay yutawasalu lagu gaaro biha xiiladaas ila riba riba ayaa lagu gaalayaa waa xiy xiyal oo riba فn بن cmر cbdاللahi بن cmr xaggiisa laga wariyey radي الlahu anhu anهuma qaala inuu dhahay qaala rasuul الlahi slى الlahu عalيh وalى alه وasلم rasuulka wuxuu dhahay إida تabaayactum haddii wax ku kala iibsataan biاlciinati ciino beycagan la dhahayo beyc ciina wax ku kala iibsataan ow akhadtum aad qabsataan adnaab اlbaqari lo-da santeeda ow taraktum aad ka tagtaan aljihaada jihaad sallada allaahu ilaahay wuxuu idinku sallidaya idinku dirayaa calaykum kudushiini dullan dullinimo dulli waay laa yarfacu ilaahay aan rafcinayn aan koryeelaynin hu dulligaasi xataa tarjicuu ilaa aad u soo laabataan ilaa diinikum diinkiin waay dhinaca walba diinkaan ka qaadataan waay hal khaslo keliya maahane diinkaoo dhan aada usoo laabataan dulliga waa idinku taagnaana waay allahu akbar mid hadduu lagu taagan yahay lexbacu lmabiici qabla qabdihi beyca lamanhi la nahiyey waxaa waaye midka lixaad baycu lmabiici waayo kii la iibiyey iibintiisii waay qabla qabdihi qablooshadiisi iyo qaadashadiisii ka hor shay ayaa qofka iibisay haddii shaygaasoo qofkaas aad ka iibisay meeshii aada ku iibisay asagoo yaalo inaad iibiso ma banaano meeshii isagoo yaalo aada ku iibisay inaad ku iibiso ma banaano waa bee la nahiyey waay qabdoosha la rabaa inaad qabdootid aad la wareegtid aa la rabaa la wareegana waa kala duwan yahay saddex qaybood wa soo ma uu shajaacda korsoo maray yaa yaa sheegay qabdooshadahay maca imise noqotaa saddex shay ma guurta hadday tahay guriga alaabta in laga saaro haye maxaa dhagaas maxaa loo qabdoonaa ma guurtada ma guurta maxaa loo qabdoonaa see la dhahaa ya tacbiir carabiya la rabaa ogaada ay sheegeen haye ya haye mm he maxaa la dhahaa maxaa horta waxba ka horey maxaa ka horey maxaa ka horey takliya maa may ka horey ya aqaarun bitakliya aqaarun bitakliya aye maxaa la wadaa saas ma guurta hadday tahay alaabtan laga saaro dukaan hadduu yahay waa kale hadday yihiin ma guurto saas waay haye wax baa dhiman dae weli waay alaaba ka haysa maanta haye ah ya ku dhawaaqaya ku dhawaaq ha ma haysid he ya manquulun binaqli maxaa laga wadaa marka wax ii guuraayo in la guuriyo waayo inta laga qaado hagga la geeyo sada bakaar ayaa raashin ku jiro ayaad iibsatay raashinkii toban kiis labaatan boqol waxyaabahaas haye ayadoo meeshaasi ay ku jiraan adig ku iibsatay ku jiraan inaad kas ku iibis ku iibiso ma banaan maxaa samaynaysaa waa guurinaysaa meel kale geenaysaa meel kale ayaa geenaysaa meeshaas waa ka qaadaysaa meel kale manquulun binaqli aye mid saddexaad ya adin hala haysa haye mid saddexaad haye ya ya ya manquudun bilqabdi maqbuud bilqabdi mid macnaa maguurinaya riwaayat lmacna waad ka tacbirsanaysa haye yaa kale ya haye ya haye ma haysan macquul maaha be ma lumeen aawahe haye berya ma jirte khafiifun bitanaawuli midda saddexaad waa khafiifun bitanaawuli waay wax la iibsaday haddii aad rabto inaad wax iibsatay haddaad rabto inaad sii iibiso ma ansaxayso ilaa qabloosho iqoo la wareeg mooyaane see loo qablana lagula wareega sadii hadda aan sheegnay saddex mid ka mid a noqonaya wax aad iibsatay saddex mid ka mid a waay wax aan guuraynin dhul oo kale ma qaadi kartid meeshaan ka qaad hagga gee ya toban kilomitr ii soo qaad hagga idhig madhig ma dhacaysaa qof yeeli kara ma laha maxaa lagu kaas maxaa lagu qablanaa marka wixii oo ah qalabkii ku jiray mas waxyaabihii hee ayaga asal u leeyihiin dhulkaas mooyaane wixii kale in qofkan in lagu wareejiyo haye saacaddan furihii waa kana wahii waa kana la wareeg in la dhaha waay manquulun caqaarun mugurtidii waxaa la milkinaya waxaa lagu milkinaya ama la qabloonaya maxaa lagu qabloonaya bitakhliyati khaali yeelid alaabti iyo wixii gurigii haddii aad iibiso alaabtaada iyo sariirihii iyo armaajooyinkii wixii waa ka saaraysaa furihiisa ku wareejinaysaa soo ma ama isaga haqu furha u raadsadee adig waxaa waay wixii ku jiray waa la baxaysaa waa mid kan labaadna waa manquulun binaqli wixii guursamaayana in la guuriye waayo loorarkii oo kale ha geelii oo kale lo-dii oo kale arigii oo kale wixii guuraayana meeshaas in laga guuriyo meel kale la geeyo waayo qablooshadoodi waa saas khafiifun bitanaawuli midka saddexaad wixii fududna in la qaado waayo gacanta lagu qaado gacantaada inaad ku qaadatid waayo meeshii lagu iibiyey inaysan oolin oo aad ka qaadid gacantaadii kadib gacanta markii aad mar gacantaada soo galo iibso ciddii rabta ka iibso isla markaasi khafiifun bitanaawuli saddexdaasi haddii aan dhicin waxaan meeshii lagu iibiyey booskoodii in lagu iibiyo ma banaana ilaa waay ma banaana ilaa in la qabloodo mooyaane qabloodshadana saddexdaas waay wixii aan guuraynin waa la khaaliyeelaa wixii guuraayana waa la guurinaa wixii la qaadaayana waa la qaadaa intaas waay gacanta waay kitaabka oo kale qaaditaan waay qalankii oo kale qaaditaan waay mobilkii oo kale qaaditaan waay wixii lagu iibiya inaa ka qaadin gacantaada saasaa lag laga wada idan bayculmaabeyici kii la iibiyey iibintiisii waaye qabla qabdihi qablooshidiisii ka hor la iibiyo waaye becga lixaad oo la diiday lama niyey mithaaluhu tusaalihiisii waxaa waaye an yashtariya qof inuu soo iibsado waayo silcatan badeeco min shaksin qof kale xaggiisii ka soo iibsado uma kadib yabiica inuu iska iibiyo waayo haa badeecadii qabla an yaqbida intuusan qabloonin ka hor haa badeecadii oo wayaxuusahaa aan qaadin oo aan la wareegin wayaxuusahaa oo wayaxuusa aan koobin haa badeecadii aan koobin oo aan qabloonin ka hor meeshii inuu ku iibiyo waayo kaas ayaa tusaalihiisa mana banaana mana banaana arrinkaas can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu dhahay radi allahu canhu qaala wuxuu dhahay qaala rasuulu llahi sal allahu alayh waala ali wasalama rasuulka al wuxuu dhahay man qofkii ibtaaca soo iibsado ta'da midka ku jirto maa waay ta ku dheef la waayo dha dheef a ku jirto ta'da midka ta'da ku jirto waxaa la yihahdaa ta ku dheef le ta ku dheef le maa la wadaa isaga wax soo galayaan waay isaga soo iibsanayaan mushtarki waay booski wuxuu fadhiyaa mushtarki waay man qofkii is ibtaaca soo iibsado dacaaman raashiin falaa yabiic yuusun gadin hu raashinkii xataa yaqbida ilaa uu qabloodo hu raashinkii waay waa la diiday ujeeda wacan zayd bni thaabitin radi allahu canhu ana rasuula اllahi sal اllahu alيyh wala alih wasalama nahaa huwa nebigu waa diiday an tubaaca in la iibiyo asilacu badacooyinkii asilcatu mufradki wa asilacuna jamc xiina waqt xayثu meel in lagu iibiyo nebiga waa diiday tubtaacu lagu soo iibsaday markii hore meeshii lagu soo iibiyey in lagu iibiyo badacooyinka nebiga waa diiday xataa yaxuusa ilaa uu koobo haa badeecadii attujaaru dadka ganacsiga ay koobaan intay u koobayaan ilaa rixaalihim alaabtoodii xaggooda ay u koobaan oo alaabtoodii xaggeeda ay u raraan oo u qaadaan mooyaane way qofkii ka dukaan meel u yaalayna dukaankiisu geysto qofkii xaafad meel u taalayna xaafadiisu geysto qofkaas meeshii asagoo rabay booskiisii ahaa u qaato mooyaane been meeshii lagu iibiyey in lagu iibiy maya majeeda صaxiix way xadiidka falaa yajuusu ma banaana liman qofkii ishtaraa soo iibsaday shay-an shay soo iibsaday an yabiica inuu iska iibiyo hu shaygii xataa yaqbidahu ilaa uu qabloodo qabdan qabdoosho oo taaman dhimaystiran majeeda saas waayahay sidaasaa la rabaa waxaan ninkaan hadda ka iibiye adigana iglaga wareeg adigoo gacantaada aan soo galin mamnuuc waayo be xaaraam waa miiskii lagu adiga ku iibisay asagoo waxay yaalaan inaad ku iibisay maaha in lasoo wareegtid way kabacdi iska iibi haddaad rado toddoba waxaa waye baycu thimaari marihii bacis waaye qabla buduu'i salaaxiha suubashadiisii ka hor la iibiyo waaye midka lixaad toddobaad baycu himaari miryaalkii iibintoodii waaye thamaratin himaar miryaashii iibintoodii waaye qabla buduu'i salaaxihaa suubashadeedii soo muuqashadeedii ka hor buduwi muuqasho waay salaaxna suubasho waay laa yajuusu ma banaana baycu thamarati thamara bayceedii ma banaana qabla an yabduwa suubashadaadi ee muuqashadaadii ka hor salaaxuhaa suubashadeedii waay suubashadaa intii ay soo muuqanin hor ka hor in la iibiyo ma banaana maxaa loo yeelayaa loo diidayaa khawfan liajli khawfin cabso dartiisa min talifihaa baabi'itaankeeda laga baqaayo aw xuduudi caybin ceyb soo darisitaankeedii laga baqaayo bihaa badeecadaasi ay ku soo daristo ceebtaasi waaye qabla akhdihaa qaadashadeedii ka hor ceeb ka soo daristo laga baqaayo facan anas bni maalikin radia allahu canhu qaala wuxuu dhahay qaala rasuul lahi rasuulka al wuxuu dhahay sal allahu aleyh waala alihi wasalama ara-ayta ka warhaniyaho in manaca allaahu ilaahay haddii uu reebo diido manciyo athamarata thamaradii thamaradii allah haddii uu reebo uu diido ka waran bima maxay ya-khudu ku qaadanaya axadukum axadkiinii maala akhiihi xoolihiisii ee walaalkiisa xoolihiisi ay ku qaadanayaa wixii haddii suubashadoodii meeshii lagu cuni lahaa meeshii lagu haraysan lahaa ee aafada kaga badbaadi lahayday ka hor haddii la iibiyo waxaa laga yaabaa wixii inay hor ka baaba-aan cudur ku dhaco de walaalkaada hoolihiisii see ku halaaltaysanaysaa see ku qaadanaysaa ee wixii waxaa laga yaabaa inuu cudur ku dhaco marka waxaa la rabaa markii waxay ay suubadaan gadaasheeda in la iibsado ka hor lama ogola ma jeeda waan ibni cumara xaggiisu waxaa laga wariyay radi allahu canhuma qaala nahaa rasuululah rasuulka lagu areebay sal allahu aleh waalih wasalama can bayci himaari xaggeeda xataa yabduwa ilaa oo muuqdo salaaxuhaa wanaageedii nahaa nebiga waa diiday arrinkaasi albaa'ica baayicigii waa u diiday baayicigii waa u diiday walmubtaaca mushtarkin waa u diiday labadaba kii iska lahaa qudaartaasi ama himaartaasi oo iska iibinaya oo baayicigii ah iyo kii iibsan lahaa lacagta watay labadaba waa loo diiday ma banaano aafadeedii hee meel fog ma jirto taas oo kale halis waa qofkan inuu ku khasaaro laga yaaba marka ku deymoobo wixii ka baaba-aan wa yucrafu waxaa lagu garanayaa buduwi salaaxihaa himaarti suubashadeeda soo muuwashadiisii waxaa lagu garanaa biixmiraari himaari nakhiili geetamareedkii marihiisii guduuditaankiisa waa inuu guduuto guduud noqdo aw isfiraarihaa ama jaallowadeeda jaallo inay noqoto timirta saas waay wa fil cinabi cinabka dhexdiisa waxaa lagu garanayaa an yaswadda inuu madoobaado wa tabduwa alxalaawatu macaanna soo muuqato fiihi dhexdiisa wa fil xubbi xabbi dheh xabadihii dhexdoodana waxaa lagu garanaa an yaybasa inuu qalalo wayashtadda adkaado wanaxwi daalika kaas wixii la midka ah ayaa lagu garanaya wanaxwu daalika lagu garanaa fii baqiyati himaari himaarta inteedii kale ayagana shay kastoo markii meeshii asaga ku bislaaday lagu goyn lahaa markii uu gaaro si wa u ekaana soo ma qaar waa madooba noqonayaan qaar caddaana noqonayaan qaar waa adkaanayaan qaar guduud ay noqonayaan waxba sii waay wax kasta markii meeshii ku bislaadaan la gaaro meeshaasi kadib waa laga iibsan karaa laakiin ka hor lama ogola waay sideed annajshu waay annajshu faluus waay faluus faluus mataqaanaa ya ma waay waxbaa la iib waxaan iib waa lahaa qofa iibsanaya kanaka waa ka faluusa marka ninkan asagoo waxay iibsan rabo ayaa nin kale imaanaya waa faluusa marka wax haddii lagu naadinayo intaasee joogan yaa wax ku darsan leeyahay waa kaas waa gaarkeed waa banaan yahay laakiin qofka meel ku jira wixii waa isaga la heshiiyey waa kaas iskada ana wax kugu daraa anaa ku dara intaan ku darso inta ama faluuskaas asaga ka qayb qaato asagoo aan doonayn inuu iibsado wixii waa dadkii iibsan lahaa gacantoodi markii ka bixiyo asagna waa ka baxa flus la marka annajshu haman ziyaadina la yadhahda annajshu haman ziyaadin lacag ziyaadin waaya qofkaase bilaash u ziyaadina inuu gato hataa maaha haddii haddii gadan lahaa waa fiicnaan lahayd lakin ma gadnaayo dadkii gadan lahaana waa ka qaaliyeyna najsha la yadhahda asiga tacriifna wuxuu leeyahay wahuwa najshiga annajsh waya bisukuuni ljiim najsh wahuwa najshiga an yaziida waa inuu ziyaadiyo shaksun qof fii hamani اsilcati badaaca badaacadii lacagteeda badaacadaasoo almacruudati loo soo bandhigay lilbayci waayo badaaco bac loo soo bandhigay inuu qof lacag ku ziyaadiyo waayo walaa yuriidu asagoo aan doonaynin shiraaha iibsashadeedii markaysa ma rabo wa inamaa an kale ma ahana liyuqira si u kediyo darteeda u ziyaadinayaa hayrahu qayrkiisi biha badaacadaasi ugu kediyo wa yuraqibahu waa jeclaysiinayaa fiiha dhexdeeda ama wayuraqibahu u jeclaysiiyo fiiha dhexdeeda wayuraqiba u jeclaysiihu kayrkii fiiha badaacada dhexdeeda oo wayarfaca u kor yeelo sicraha seerkeedii kor u qaado man iibsanaya ma gadanayaan dembi way ma banaana xaaraam waay maxaa rabay qof haddii gaar ahaan ku jiro inuu u daayo ilaa asag kaga tagayo haddii waxa e wax lagu darsanaayo la soo bandhigay ay tahayna inuusa ka aamusa la rabay oo wax intaan ku daro aan dhihin maadaama asaga aan rabin inuu iibsado dadkii kale ha u daayo ma banaana ayada najsi waay can ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuula lahi rasuulka ale sala allahu alayh waala ali wasalam nahaa waa reebay nabiga calayhi isalaatu wasalaam can inajshi najshiga xaggiis waay almasalatu asaabica masalada toddobaad aliqaalatu fi lbeyci waay aliqaalatu iqaalo waaye astur waaye fi lbeyci beyci gudihiisi laisku asturo oo laisku asturo waayo oo laisku fasakhdo aliqaalatu iqaalo waxaa waaye rafcu lcaqdi cagad in la koryeelo waayo aladii cagadkaasoo waqaca dhacay bayna almutacaqidayni labadii waxa kale heshiinaysay ama kale iibsanaysay dhexdooda caqad dhacay ee in la koryeela la yihahdaa iyo wa faskuhu ka fasakhashadiisii faskulcaqdi waay caqadkii ka fasakhashadiisii biridaahumaa labadoodii mid kasta raali isagoo ku ah raalli isagoo ku ah waay wataxsulu waa soo way soo xasashaa iqaaladii wataxsulu hiya iqaaladii way soo xasashaa bisababi nadmin qoomamo iyo shalay dartiisii bisababi nadmi axad lmucaaqidayni dhe oo mudaafun ilayh bisababi nadmi axad lmucaaqidayni labadii heshiinaysay midkooda shalaygiisii sababtiisii ee kusoo hashashaa alcaqdi cagadkii heshiiskii dushiisii ku shalaynayo labadii waa kala iibsanaysay kala iibsatay mid ka mid a qowmoonaya war maxaa u iibisay wa maxaan ka rabtay qaalin waa lagaa iibiyay wixii saas waa isaga murugoonayaa saasaa ku imaanaysa murugtaas darteeda aw yatabayanu waxaa caddaanaya lilmushtari mushtarki waxaa u caddaanaysa annahu mushtarkii laysa muxtaajan inuusan u ahayn mid u baahan lisilcati badcadan hadda uma baahnayn horta maxaa u iibsatay ni waxaan adiga uma baahnayn ba hadda maxaa kugu kalifay armaska dhaartis waxaan maxaa u iibsatay aw amase lam yastadic ma awoodo mushtarkii dafca amaniha lacagteed inuu bixiyba waa awoodi waaye lacagaa meel ku tuhmaaye lacagtan intaan waa gaaraysa isdhahay haddii laabtayba lacagti wax yarleybayba ninkan lacagti waa uga yaraataye bayciga waa ka baxay ma lagaa yaraa ma jirto kaana lu leeyay meel aad ka keentayba bayc waa ansaxay laakin min baab aliqaala haa waa ku furan tahay markaasi min baab aliqaalaati war saas ay gu dhacday niho adigin waa ii soo celi nin waxaan waa kuu soo celinaya kheer al ixsaan ii sameey in dhaho qofkii baryo waa banaan tahay xoog ma jirto laakin fa yarjica soo laabto kullun mid walbo min albaayici walmushtari ka mid a bimaa wixii oo kaana lahu isaga u sugnaaday min gayri ziyaadatin walaa naqsin way mid kasta wixiisii oo loo soo celiyo haye waa yahay adiga kuu sameeyey kheer ala kusey adigna kheer ala kusii bis kin lacagtiisa loo celinaya kan waxii iskala qaadanaya midba midkii waxii doono dantiisa qabsanaya taasaa la yihahdaa waliqaalatu iqaalada mashruucatun waaye waa mid la sharciyeeyey waaye waa mashruuc iqaalada ee waa mashruuc waxata waa booriyey calayha iqaaladaas dusheeda rasuulu llaahi sala allahu alayh waala alihi wasalama rasuulka alle waa booriyey biqowli hadalkiisa ku booriyey oo muxuu dhahay man aqaala qofkii u asturo musliman qof muslim ah baycatahu baycadiisi u asturo maxale waa u asturo ay waafaqahu calaa naqdi lbayci wa ajaabahu ilayhi ayaa laga wadaa kama qaala ibnu ahiir fi nihaaya kama qaala he ibnu lahiri fi nihaaya anihayatu fi qariibi alxadiid mana qaala qofkii asturo musliman qof musli muslima baycatahu baycadiisii u asturo maxaa laga wadaa asturo ay waafaqahu ku waafaqo ayaa laga wadaa calaa naqdi lbeyci beyci burintiisii ku waafaqo niyo aniga beycigi inaan ka laabtan rabaa haye ma igu raacaysaa haa waa ku raacay qofkii dha laga wadaa ay waafaqahu waafaqo muslimkii ku waafaqo calaa naqdi lbeyci beyci burintiisii inuu beyci buriyo ku waafaqo waay oo wa ajaaba bihi ajiibo ilahi xaggiisi warkii usoo jiiday u ajiibo waay warkaas usoo jeediyey u ajiibo waay saasaa laga wadaa kama qaala ibnu ahiir fi nihaaya qofkii saas marka walaalkiis muslimka u sameeyo hee aqaala allahu ilaahay waa asturayaa cahratahu zalladiisii sanbarixisiisii tarhiimbadiisa ilahay u asturaya waay tarhiimbo tarhiimbo ma taqaana ma tarhiimbo ma taqaani sanbaraxasho waay saasa laga wadaa saha oo dembigiisi wixii asaga ku dhacay ee ilaahay u asturaya dembigiisa ilahay u dhaafaa laga wadaa oo mashruuc sooma marka xisaan waay hal jazaa lxisaan ila lisaan aqaala allahu ilaahay waa u asturayaa caharatahu sanbarixidiisii waay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo oo qof kasta u baahan yahay inuu zallaadkiisii loo dhaafo soo maha loo asturo waaya almasalatu athaaminatu caqdu lmuraabaxa الله سبحانه وتعالى